halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka koob iyo soddonka mitirban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa subax sabti ah bisha sebteembarna waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida dood ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxda ugu sarraysa dowladda federaalk soomaaliya arrintaas ayadaa marka waxaa weeye waxaa xaq leh dhanka madaxweynaha ayaa ku xaq leh in maaragta arrintan uu soo farageliyo warqaddii uu shalay soo saarayna waxay ahayd warqad xilligeedii iyo wakhtigeedii ku soo baxday ra-iisul wasaare xamed xuseen rooble keliya haanu haysanaa wax jaanisa intaas haddii intaas lislaaf garan waayana meesha ay ku noqon doonto ma garanayo xalka meesha yaalla keliya wuxuu yahay in loo oggolaado hay-adaha dastuuriga ah in loo oggolaado inay howlahooda gutaan waxaad kaloo maqli doontaan maamulada puntland iyo galmudug oo wada dadaallo nabadeed oo lagu dhammaynayo colaad u dhexaysa beelo wadadega gobolka galgaduud sidoo kale waxaan idiin haynaa talyaaniga oo qasab ka dhigaya in shaqaalaha dalkaasi ay qaataan tallaalka covid iyo warbixinno kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya xuseen barre aadan
qaramada midoobey ayaa ugu baaqday madaxda soomaaliya inay soo afjiraan khilaafaadka u dhexeeya afhayeenka qaramada midoobey stephen dujarik ayaa sheegay in muddo sannad ah laga joogo markii la saxeexay heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ee hanaanka doorashada soomaaliya afhayeenka qaramada midoobey ayaa sheegay in qaramada midoobey iyo beesha caalamku ay aada uga walaacsan yihiin khilaafka sii kordhaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya khilaafkan ayay qaramada midoobey ku tilmaantay mid wiiqi kara nabadgelyada soomaaliya islamarkaana khalkhal gelin kara habsami u socodka qorshaha doorashada soomaaliya qaramada midoobey ayaa ugu baaqday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya in ay si deg deg a u xalliyaan khilaafka u dhexeeya islamarkaana ay joojiyaan qoraalada iyo wareegtooyinka ay warbaahinta isku dhaafsanayaan warmurteedka qaramada midoobey ayaa kusoo beegmaya iyada oo xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya unisom iyo urur goboleedka igaad iyo dalalka beesha caalamku ay war-saxaafadeed ay soo saareen uga dalbadeen labada mas-uul ee u sarreeya soomaaliya in ay khilaafkooda dhinac dhigaan islamarkaana culeyska ay saaraan arrimaha doorashada madaxweynihii hore dalka aljeria cabdilcasiis buutafliiqa ayaa geeriyooday xalay buutafliiqa oo ahaa afar iyo siddeetan jir ayaa muddo labaatan sano ah madaxweyne ka ahaa dalka aljeria madaxweynaha geeriyooday ayaa xilka iska casilay bishii abriil ee labadii kun iyo sagaal iyo tobankii kadib banaanbaxyo looga soo horjeeday taliskiisa oo dalkaasi ka dhacay madaxweyne buutafliiqa ayaa lixdii sane ee u dambeysay xukunkiisa ahaa qof naafo ah kadib markii uu maskaxda dhiig uga furtay isagoo markaasi kadib aan lagu arki jirin munaasabadaha iyo warbaahinta cabdilcasiis buutafliiqa ayaa qabtay talada dalka aljeria kii isagoo ka hor intaanu iscasilin isku diyaarinayay inuu mar shanaad sii xukumo wadankaas
mahadsanid xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka halka dhegaystayaal aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington aynu ku horeyne weli waxaan xal loo helin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya khilaafka oo ka dhashay maqnaanshaha iyo weliba dil markii dambe la sheegay in kooxda al-shabaab ay u geysatay sarkaalad ka tirsaneyd ciidanka nisa ayaa xalkiisa waxaa ku fashilmay madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo koonfur galbeed dhinaca kalena xubnaha beesha caalamka ee ku sugan soomaaliya ayaa qoraal ay fiidnimadii xalay soo saareen waxay ugu baaqeen labada mas-uul in khilaafkooda ay dhinac iska dhigaan oo ay culayska saaraan arrimaha doorashooyinka haddaba wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed ayaa dood kooban oo ku saabsan khilaafka labada mas-uul ee ugu sarreeya soomaaliya waxa uu dhex dhigay nabadoon cabdicasiis cabdi gaaciye oo ka mid ah odayaashii ka qaybgalay shirarkii nabadeynta ee kooxaha soomaalida maxamed ibraahim guuleed oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool nairobi iyo weliba fu'aad axmed xuseen oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed ugu horeynna waxa uu qatar weydiiyey nabadoon cabdicasiis sida ay ula muuqato xaaladda haatan ka taagan soomaaliya welwel aad u fara badan oo ballaadhan bay nagu haysaa waxaad moodaa dalka soomaaliya inuu mugdi galay waxaad moodaa fyujarka ummadda soomaaliyeed in mugdi la geliyey waxay ku sugan tahay xaaladda dowladdii soomaaliya yaa waxay tahay wax aad looga yaqiiqsado oo dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee la rabay inay gaadhsiiyaan geedka baarkiisa inay gaadhsiiyaan ayaad waxaad moodaa kuwa magaranaysaa hanjabiyey ummaddii soomaaliyeed ee iyaga sugaysay waxayna ku ciyaareen qayimkii dowladnimada soomaaliya waayahay markaan dib u milicsano qaabka uu kusoo bilowday khilaafka waxa uu salka ku hayaa sarkaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda ikraan tahliil markaasoo uu soo ifbaxay khilaafka u dhexeeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha marka dhanka dhaqanka laga fiiriyo oo kale dhaqanka soomaalida kaalin intee la eg ayay ka qaadan kartaa in xal loo helo horta dhaqan iyo maxaanku dhahaayey nabadoonnimo iyo islaax iyo wax isbaysa lama siinin gurtii dadkii waa la wada caburiyey dee ummad la wada caburiyey oo aan sbace la siinin oo hadday tahay nabadoonkeeda hadday tahay suldaan iyo dhaqan iyo odayaal hadday tahay wax sbaysa lama siinin anigaa idhi anaa qarsaday anigaa qumsaday anigaa qaatay wax intaa keliya ku eg unbay hadda ku sugan tahay marka sbace lama siinin dadkii nabadda jeclaa iyo dadkii maslaxada jeclaa iyo dadkii dhaqanka soomaaliyeed ee dersi lahaa intaba midna waayahay waan kugu soo noqonaya maxamed ibraahim guuleed soo dhowo okay xaaladda hadda taagan waxaa weeye wax la abuuray waxaana abuuray ninkii waddanka ra-iisul wasaaraha looga dhigay mandatekii la siiyey markii madaxda maamul goboleedyada iyo dowladdu iyo wada fadhiisteen madaxweynaha sebteen sebtembar waxyaabihii lagu heshiiyey inuu fuliyey ahayd laakiin hadda sida muuqata waxaa weeye wuu ka gudbay xeerkii loogu talagalay wuxuuna aaday meelo aan loo gelin iyo maaragtay inuu la safto niman afartii sano waddanka maaragtay laga xakameynayay oo maaragtay waddanka inay dumiyaan rabay arrintaas ayadaa marka waxaa weeye waxaa xaq leh dhanka madaxweynaha ayaa ku xaq leh in maaragtay arrintan uu soo farageliyo warqaddii uu shalay soo saarayna waxay ahayd warqad xilligeedii iyo wakhtigeedii ku soo baxday mar hore ayay ahayd in maaragtay uu maaragtay uu xanibo ninkan ra-iisul wasaaraha markuu arkay inuu xanimo awoodaha maaragtay xaddhaafka ah uu adeegsanayay uusan xaq dastuuri iyo mid maaragtay xisi iyo aqliyan ama diiniya midna uusa siinaynin marka dhanka doorashada laga fiiriyo oo kale ma jiraa wax shaki ah ama walaac ah oo adig kuu muuqda aad iyo aad waxaa ii muuqda shaki weyn sababto ah waxaa weeye gacantii daahiran baa maaragta wax dahirto waxaa weeye ra-iisul wasaaruhu waxaa weeye ma ma ma noqon kara dhexdhexaad marka waxaa hadda mudnaan leh warqaddii xalay ay soo saareen nimankii ii sheeg maamul goboleedyada in ayaga maadaama marka horeba awoodda doorashada ayaga ay gacantooda ku jirtay in ayaga waxay soo qorqoran karaan ay soo qortaan wadankana xaaladda hadda uu taagan yahay stageka uu taagan yahay laga gudbiyo waxaan siinayaa fu'aad axmed oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed waxa meesha hadda ka jira wadanka soomaaliya waa howl aan u wanaagsanayn qarannimada iyo wadankii kasoo kabanahayay burburka baahsan oo wakhtiga fog qaatay taas waxaa loo sababeyn karaa labada dhinac oo ishaysa oo markii koowaadna ahayd hal dowlad oo wada socoto la yiraahdo xukuumaddii nabadii nolol la yiraahdo dib dambena markii ra-iisul wasaaraha maantay oo uu magacaaban yahay wakhti laga joogo sanad wakhtiya dambe kadib markii heshiiskii oo doorashada lagu heshiiyey oo inuu hogaamiyo qabsoomidda doorasho xor xalaal daah furan laysla wada ogol yahay inuu qabto midii ahayd markii asagoo ku guda jira ra-iisul wasaarihii hawshiisa ku guda jira ayaa moodaa ra-iisul wasaaraha in uu ku dhaqaaqay howl xasaasiyad ku kiciday madaxtooyada villa soomaaliya taas oo sababtay in villa soomaaliyana ay dib ka rogaal celido taas oo aan ku salayn karo villa soomaaliya in ay la dhihi karo tallaabooyinka meeshay kasoo bilowdeen ay ku qaldaneed dib dambena waxa waaye labadii qoloba inay dastuurkii iyo wixii wadanka uu ku heshiiyey inay ka habaabeen oo dantii iyo wixii loo egmaday inay gees mareen oo labadoodaba inay baal mareenaa moodaa marka hadda waxaa la odhan karaa in maantay wadanka meel wanaagsanuu jooga oo laga qaban karo inkastoo markii kor laga eega howl laga naxa ay tahay hadda waxaan leenahay in dib loogu laabto dastuurka hay-adihii dastuuriga ahaana loo madax baneeya howlahooda inay qabtaan wixii soomaali kala hagi lahaa qof shacab ha noqdo iyo madaxweyne ha noqdo inuu yahay dastuurkaas buuggaas buluuga ah in loo wada hogaansamo sidaasaan soo jeedin laha haddii xaaladan hadda taagan ay sii socoto maxaa ka dhalan kara
xaaladan hadda taagan aniga fakriyan waxay ila eg tahay mid hadda sida maantay iyo xoogaha howlaha u degan yihiin waxaa la dhihi karaa mid meel wanaagsan ku socota haddii dhinac wanaagsan laga eego haddii laga eegana waxa waye isjiijiidkii maalmahan soo socday oo aan la kala roonaanin oo aan nin labada dhinac ka mid ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay dastuurka u hogaansamin oo labadoodaba inay usoo laabtaan dastuurka taasaa un xal loogu heli karaa oo keliya
waxaan leeyahay dowladda soomaaliya ra-iisul wasaare maxaan ku dhahaa maxamed xuseen rooble keliya haanu haysanaa wax jaanisa intaas haddii intaas lislaaf garan waayana meesha ay ku noqon doonto ma garanayo horta sidaan la soconno kiiska walaashii ikraan tahliil haddii dhimatay allah u naxariisto haddii inoo shahayna waxaan rajeynayaa in maaragtay kulley haddii qof xad ilaa haatan aan war laga hayn waa qof un gacan ka xaqdaran unba ay meel ku haysato ilaahay maaragtay inuu kiiskeeda maaragtay uu ummadda soomaaliyeed u kala caddeeyo hadda waxaad moodaa ninkii raadin lahaa kiiska ikraan tahliil inuusan raadinaynin waa ra-iisul wasaaraha un uu ka dhigtay oo keliya meel uu siyaasad ahaan uu ku gabado fuaad xalka maxaa maxaa u aragta xalka meesha yaalla keliya wuxuu yahay in loo ogolaado hay-adaha dastuuriga ah in loo ogolaado inay howlahooda gutaan maantay xukuumadda joogtana waxa waaye dastuurka inta uu ogolaaday in loo ogolaado madaxweynahana waxa waaye sidii uu xilalka qaar uu u wareejiyey inay u wareegsanaadaan ra-iisul wasaarahana iyo xukuumaddiisana inay ku talax tagaan waxyaabo aan loo idmanin ma aha marka waxaan soo jeedinaya waxay tahay in labada dhinacba ay intay bismillaah yidhaahdaan oo ay isku tagaan marka koowaad ayagoo u hogaansamaya dastuurka marka labaadna ayagoo u turahaya qaranka kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasheenna nairobi oo u warramayay wariyaheenna khadar maxamuud xareed
maamulada galmudug iyo puntland ayaa wada dadaallo lagu dhammaynayo colaado muddo ka taagnaa deegaano hoostaga gelinsoor iyo dhabbad taasi oo u dhexaysay beelo deegaanadaasi ka soo kala jeeda gudoomiyaha deegaanka dhabbad ee galmudug aadan cabdinuur galaal ayaa dadaaladan nabadeed uga waramay wariyaha v o eda cabdilwaaxid macalim isxaaq
saan waxaas ugu tagnay gudoomiyaha gobolka meesha la yidhaahdo mudug oo puntland arrimahan oo hadda ka hore ay ka hadleen oladan mataqaanaa galmudug oo aagaas mataqaanaa koonfureed ayaga waxay yidhaahdeen dhibaatada halkaa ka socoto in mataqaanaa idinka aad wax ka qabataan baa isaga la yidhi madaxweynihii puntland baa la yidhi wuxuu soo diray kuii oo goratoorihii uu soo diray waxaan iskugu tagnay meesha layaha saaxo wadahadalka bacdi waxaan ku heshiinay nabad dadkaas inla galmudug iyo puntland iska kaashadaan nabadda halka laga galo dadkaas wax badan xiseenayay oo dirirayay nabadooda laga shaqeeyo intaan baan isku soo afgaran wax qodobo ah oo aad isla meel dhigateen ma jiraan oo laga ambaqaadayo qodobaha laga ambaqaadayo waa jiraan waxaa laga ambaqaadayaa mar kastaba marka ugu horeysa xabajoojin baa ugu horeysa marka xigtana waxaa fadhi baa xiga nabadaynta iyo lawada hadlo waxyaalaha mataqaanaa la kala tabanayo lawada hadlo markaas waxa weeye dad udhex galo oo ayagu ka wada hadlaan markaas kabacdi haddii ilaahay idmo wixii markaas la gaaro oo dowladdu ay oo ayagu ay wada gaaraan oo markaas haddii wixii ay noqdaan wax la ilaaliyo oo haddii go-aan la gaaro ciddii fulilahay baa la rabaa marka waxaa weeye dee arrintii iska bedeshay waxaa isku soo bedeshay in dowladihii meeshaa ka dhisnaa ama galmudug ha ahaato ama puntland ha ahaatee in arrimahan iyo dhibaatadan jirta in wax laga qabto sidaa unbaa lagu heshiiyey tillaabooyinka ugu horeeya ee hadda la qaadaya maxay noqonayaan
tillaabada ugu horeysa la qaadaya xabad jooji weeye maxaa idiin xiga marka xabadda la joojiyo gogosha nabadeed xaggee lagu ambaqaadayaa
wallaahi hadda annaga arrintaas waxaa wata gudoomiyaha gobolka yaa wakiil looga soo dhigay isagaa marka meeshii la fadhiisan lahaa meesha laga bilaabahayo sidii la yeeli lahaa ayagaa gacanta loo geshay qoladaasuna waa usoo geliyeen waxay ogolaadeen in nabad halkaa ay ka galaan annaguna waa usoo gudbinay in mataqaana halkaa nabadeeda ay galaan ayagaa markaa meesha ay ka dhigahayaan gogosha meeshay ka dhigayaan wadahadalka meeshay ka bilaabayaan wax annagu aan xukuno maahan waxa xukuma qoladan dhexdhexaadinta oo dowladda xukuma dhowr jeer oo la isku dayo in wadahadallo nabadeed loo fadhiisto ma suurtagelin rajada hadda aad qabtaan in wadahadalkan uu noqdo mid miro dhala intee leegyahay
rajada hadda aan qabno hadalkaanuna miro dhalo mid aad iyo aad iyo aad u fiican weeye sababtu waxaa weeye awal hadda wixii ahaa aan isku nimaadnayo saasaa yeella iyo laba qolay ahaayeenoo shacbaho haddii ayaguna mataqaanaa xoog baanta ay wixii ku ilaaliyaan haysan haysan mar haddii marka ay ku midoobeen galmudug iyo puntland haddii ay ku midoobeen in arrintaas ay wax ka qabtaan rajo weyn oo weyn oo weyn oo weyn oo fiican baan ka qabna
maxaad ugu baaqi lahayd dadka dhinacyada wada degan ee colaaddu ay ka dhexaysa
waxaan ugu baaqaynaa waana leenahay waana u sheegnay toban jeer aan u sheegnay haddeeraan qaarkood way hadlaynay waxaan leenahay ha loo soo istaago labadaas beelood oo dagaalkii awku ka dhex waxa badan dirinhayay ugu wanaagsaneyd bay maanta maraysaa galmudug iyo puntland hadday iska kaashadeen oo nabadaas ay rabaan inay wax ka qabtaan waxaa la rabaa inteena kale inaan u diyaargarowno oo u diyaargarowno oo nabadaas soo dhoweyno oo waddada ay leedahay gaarsiino oo labadaas dowladood oo maamul goboleed oo arrintaasu ay qusayso labadoodaba annaguna inaanu garab ku siino ayaguna hawshaas inay u dadaalaan waxna ka qabtaan sidaasaan aad baanan waxaan ugu rajo weynahay haddii labadoodu aysan isku khilaafin oo labadoodu isku su ay u arkaan oo labadoodu isku su u qaabilaan waxaan u arkahayaa meel guusha ugu weyn in la gaarayaa qabaa in arrintaas hagaysana waa qabaa kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka dhabad aadan cabdinuur waxaana uu waramayay wariyaha v o eda cabdilwaaxid macalim isxaaq
dowladda talyaaniga ayaa meel marisay sharci hore loo ansixiyey oo ku qasbaya in dhammaan shaqaalaha dalkaasi ay muujiyaan in ay haystaan shahaado caddaynaysa inay qaateen labada tallaal ee xanuunka covid dowladda wadaagga ah ee u hogaamiyo ra-iisul wasaare mario dragi ayaa waxa ay sheegtay in ujeeddadu ay tahay in bulshada talyaanigu ay qaataan tallaalada si loola tacaalo xanuunka covid iyadoo dalkaasi uu ka mid yahay wadamada yurub ee xanuunku sida ba-an ugu saameeyey dhinaca kalena dowladda britain ayaa isbeddel weyn ku samaysay nidaamka socdaalka la xiriira xanuunka covid iyadoo dowladdu sheegtay in sideed dal oo kale laga saarayo liiska cas waana isbeddelkii ugu weynaa ee safarada ee dowladdu ay samayso siduu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil shaqaalaha dowladda iyo kuwa gaarka ah ee u shaqeeyay shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo xarumaha kaleba waa inay muujiyaan caddaynta inay qaateen tallaalka caddayn muujinaysa inay dhowaan iska eegeen xanuunka oo laga waayey ama haddii uu ku dhacay inay ka badqabeen lixdii bilood ee u dambeeyey caddayntan oo loo bixiyey the green bass ayuu wasiirka caafimaadka ee dalkaasi roberto isbaransa warbaahinta u sheegay inay tahay aalad xornimo ah oo naga caawin doonto ayuu yidhi in xarumaha lagu shaqeeyaa ammaan dhinaca caafimaadka ah noqdaan waxaa kale oo uu sheegay in ujeeddada ah laga leeyahay ay tahay in la xoojiyo barnaamijka qaadashada tallaalka shahaadadanina waxa ay waajiban ku ahayd shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha waxbarashada sidoo kale waxaa looga baahan yahay inay dadku ku galaan goobaha wax lagu cuno madxafyada iyo xarumaha cayaaraha lagu dhex qabto iyo u kala safarka dalka gudihiisa shukri siciid oo ka tirsan wargeyska the republica oo ka soo baxa dalka talyaaniga ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan shahaadadan shahaadadan waa shahaado shala lasoo saaray oo golaha wasiirada oo dhan ayagoo isku dhanoon midna ka maqnayn ay ku heshiiyeen in shan iyo tobanka bisha oktoobar marka la gaaro qof kasta oo shaqaalaah ama dowladda ha u shaqeeyo ama private sectorka dhinaca dadka hay-adaha dadku khaaska u leeyihiin ha ka shaqeeye waxaa laga doonayaa inuu green bass haysto green basskaas muxuu yahay inuu labada qaybood oo tallaalka caabuqa covid nteen ama coronavirus ay soo wada buuxiyaan kaas darteed yaa shaqada lagu wada imaan karaa wixii loo gaaro shan iyo tobanka oktoobar waa go-aan dowladda oo dhan golaha ay dowladoo dhan ay go-aan ku gaareen si wadankan loo badbaadiyo dhaqaalihiisa loo hormariyo maxayden dalxiiskii loo soo celiyo shan iyo tobanka oktoobar waxaa lagu dhawaaqay in lagu noqonayo jinimeeyinkiioo dhan in la galo restauranyada la gaaro tiyaatarada la furo meel kasta oo lagu caweeyo oo lagu raaxaysto oo loo dalxiiso oo lagu shaqeeyo in la tegi karo sababtaas waxaa weeye in laga soo horjeestaa la rabaa dad yar oo kooban laakiin kasoo horjeeda talaalka caabuqa coronaviruska kasoo horjeeda ra-iisul wasaaraha talyaaniga mario daraaqi ayaa kadib markii sharcigan ay golihiisa wasiiradu ansixiyeen sheegay in shaqaalaha ku guuldaraysta inay qaataan shahaadadaasi shaqada laga joojin doono mushaharkana laga jari doono laakiin buu yidhi aan la eryi doonin dhinaca biritan dowladda ayaa shalay soo saartay isbedelo la xidhiira safarada iyo xanuunka covid sagaal iyo toban nidaamkii hore ayaa loo bedelay inay jiri doonaan uun dalal uu saaran yahay khadka cas iyo kuwa cagaar ah halkii waagii hore ay jireen wadamo uu ingiriisku geliyey liis dhexdhexaad ah isbeddelkan ayaa bilaamaya afarta bisha soo socota ee oktoobar xogayaha gaadiidka iyo howlaha guud ee safarada gran shavis ayaa sidoo kale xaqiijiyey in arbacadan soo socota sideed dal laga saarayo liiska cas ama guduudka ah tan macnaheedu waa in dadka ka soo safra dalalka turkiga bakistan jasiiradda maldifis masar srilanka cumaan bangaladesh iyo keniya aanay geli doonin hoteeladii labiyo tobanka caanama lagu hanjiray dadka wadamadaasi ka yimaada sidoo kalena dadkan ayaa haddii ay qaateen labada tallaalba aan looga baahnayn inay covid sagaal iyo toban iska baadhaan marka ay england imanayaan shirkadaha socdaalka ayaa soo dhoweeyey isbeddelka ay dowladdu ku samaysay nidaamka isu socodka iyo covid sagaal iyo toban oo saameyn weyn ku yeeshay dadka u soo safraya britain iyo in khadkii casaa laga qaaday dalal badan oo ay bulshada britain dalxiis u tegi jirtay maxamuud cali cambe waa wiil soomaaliyeed oo haysta shirkad tigidhada iibisa anigoo ka mida ganacsatada tigityada goysa ee magaalada london waxaa aada farxad noo ah inuu waddanka britain sideed waddan uu ka saaray liiskii casaanka waddamadaasoo dalxiiska aad loo tegi jiray oo ganacsigayagiina aada hoos u dhigtay wakhtigay ku jireen marka iminka waxaanu rajaynaynaa insha allah bilaha soo socda inuu ganacsigeygii ka kabto dowladda ayaa sheegtay in dabayaaqada bisha oktoobar baaritaanka xanuunka ee iminka la sameeyo oo qaali ah lagu bedeli doono baaritaan soddon daqiiqo natiijadu ku soo bixi doonto hay-adda caafimaadka ee britanna ay samayn doonto cabdi xaafi dacawin ismaaciil v o a london
dowladda australia ayaa istaraatiijiyad cusub u dejisay shacabkeeda oo ku aadan qaabka ay isaga tallaali lahaayeen xanuunka covid-19 gobollo ka mid ah dalkaas ayaa soo rogay in qofka tallaalan uu heli doono xorriyad dhaqdhaqaaq halka qofka aan tallaalayna uu xayiraadda sii wajihi doono inka badan milyan oo qof oo dalkaasi u dhashay ayaa ku jira xayiraado iyo bandow ka jira magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi sida sydney iyo melbourne wariyaha v oda ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa warkan inoo soo diray magaalooyinka waaweyn ee dalka australia ayaa weli ku dhowaad saddex bilood ay xayiraad iyo bandowba saaran yihiin dadkuna waxaa lagu kari la'yahay inay qaataan talaalka haddaba waxaa la dejiyey qaab dadku ay isu talaali karaan iyadoo istaraatiijiyad cusub ay goboladu ay degsadeen siciid cabdiraxmaan shiinle ayaa iiga waramaya istaraatijiyadda looga danleeya waxaa weeye in dalka la furaa loo baahan yahay in ganacsigii iyo noloshiidba usoo noqota loo baahan yahay waxaana istaraatijiyadoodu ay tahay in maaragtay la gaarsiiyo boqolkiiba siddeetan meelaha qaarkood boqolkiiba toddobaatan in dalka la furaa ujeeddadu tahay waxaa la sheegayaa in dadka talaalan marka ay gaaraan boqolkiiba toddobaatan ilaa iyo boqolkiiba siddeetan in la qaadi doono xayiraadaha adag ee dul saaran magaalooyinkaasi
qorshaha ay markii ay gaaraan istaraatiijiyadada ay leeyihiin dalkan gobolada sida new south wales iyo victoriaba markii la gaaro numberka ay rabaan percentageka ay rabaan in maaratay ay dadka fasixi doonaan dalkana la shaqaysan doono ayadana maarata isbedeli doono systemka regulationka waxaa sidoo kale gobollada qaar ay sheegeen in qofka talaalan uu heli karo xorriyad uu ku dhaqdhaqaaqo halka kan kale aan talaalanayna uu xayraad ku sii jiri doono sida uu mar kale sharxayo siciid shiinle waxay u badan tahay inaan dadka tallaalayn ay dhaqaaqoodu adkaan doono dadka tallaalana ay freedom heli doonaan oo meelaha ganacsiga iyo meelaha shaqooyinkaba ay imaan doonaan meelaha qaarkood kambaniyada qaarkood ayaaba soo rogay in maaragtay arrimahaas ay samayn doonaan macnaha wada diyaaradaha naftigooda contas iyo diyaaradaha virgin iyo maxaa ahaa staafkooda haddii ku bilaabay inay ayagana tallaalka ku dhiirigeliyaan oo si ay ganacsigooda iyo arrimahooda usoo ceshaan marka ujeeddadaas waxaa weeye inay gaaraan maaragtay waddanka ganacsigii iyo noloshii dib loogu noqdaa la rabaa talaalkan covid sagaali toban ma ahan mid ka hortegayo in cudurka uu kugu dhaco amba aadan qof kale qaadsiin karin haddii aad istalaasho cudurka ku haleelo laakiin ujeeddada laga leeyahay ayaa ah in qofka talaalan haddii cudurka uu ku dhaco uusan u baahnaan doonin in cisbitaal la dhigo oo uu la tacaali karo cudurka intuu hayo baafu talaalka wuxuu faa'idu leeyahay difaaca jirkaagu dhisayaa waana cudurada iyo maaragtay uu kaa difaacayaa marka qofka talaalan iyo qof kale wax kolduwan yihiin qofka talaalan difaaca jirkiisaa dhisan cudurka markuu ku dhacna sii dhibaatoonu maayo isbitaal iyo rafaadku dadka maryana waa ka ladiifan yahay oo ka sahlan yahay cudurkaana wuxuu leeyahay qofka markuu xanuunsado inuu muddo wakti ku qaato even marka uu bogsoodana naftigeeda raad uu ku sireebo laakiin markaad tallaalan tahay waa ka badbaadaysaa arrintaas sababta dadka haistalaan loo oranayo waa taas weeye marka tallaalku waa difaac wanaagsan taasaana muhiimkeeda tahay melbourne iyo sydney ayaa weli xayiraad adag saaran habeenkiina waxaa u sii dheer bandow sagaalka fiidnimo ilaa iyo shanta aroornimo lagu soo rogay waxaana la sheegayaa in magaalooyinkaasi marka shacabkooda ay gaaraan inay qaataan tallaalka boqolkiiba siddeetan in laga qaadi doono xayiraadaha saaran ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia markana dhegaystayaal waxaan ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heysana
intaasna dhegaystayaal waxaynu wdil warbaahinteennii idaacadeed ee subaxan saaka ah tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo